halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali dtcom subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax khamiis ah shan iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinac walba hadda markaan ka eegno madaxweynihii hore dalkan donald trump isagaa ka horeeya murashaxiinta jamhuuriga oo kale laakiin taa macnaheedu maahan marka la gaadho sanadka labada kun iyo iyo labaatan iyo afarta bilowgiisa inuu weli sii horeyn doono wax badan baa isbedeli doona maanta iyo iyo sanadka dhammaadkiisa waa falanqayn ku saabsan sida xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka u arko dacwadaha lagu soo ogay madaxweynihii hore ee maraykanka waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan in ka badan toddobaatan muhaajiriina oo ku dhintay badda griiga kadib markii ay doontii ay la socdeen ee la degtay xildhibaan lagu weeraray magaalada garowe faahfaahin ku saabsan shan askari oo ku dhintay dagaal ka dhacay deegaanka ceel berde ee gobolka bakool qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa jimcaha soo socda booqasho ku tegaya shiinaha safarkaasi oo ah markii ugu horeysay markii ugu horreysay uu qorshaysnaa bishii febraayo ee lasoo dhaafay loona baajiyey kadib markii buufin wax basaasa oo shiinuhu leeyahay uu soo galay hawada maraykanka laakiin waxaa yar waxaa laga filan karo in safarka blinken uu ka bedelo xiriirka xumaaday ee labada dal blinken ayaa ah xogayihii ugu horreeyey ee maraykan ah ee booqda shiinaha tan iyo labadii kun iyo siddeed iyo tobankii inta uu beijing joogo xogaya blinken waxauu la kulmi doonaa saraakiisha sarsare ee jamhuuriyadda shacbiga ee shiinaha halkaasi uu kala hadli doono muhiimadda ay leedahay inay sii furnaadaan khadadka isgaarsiinta si hab mas-uuliyadi ku jirto loogu maareeyo xidhiirka maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka war-saxaafadeedka ah ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha walwalka ku jiro ee xiriirka labadageesoodka ah arrimaha heer gobol iyo kuwa caalamiga ah iyo sidoo kale iskaashi laga sameeyo caqabadaha caalamiga ah ay ku jirto danta labada dhinac madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa sheegay in dalkiisu uu bilaabayo in uu helo hubka nukliyeerka ee ruushka kuwaasi oo uu sheegay in qaarkood uu saddex jeer ka awood badan yihiin bambaanooyinka nukliyeerka ah ee uu maraykanku sanadkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ku tuuray magaalooyinka hiroshima iyo nagasaki daadgurayntan ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo markii uu burburay midooda sofiyeeti ee ay moosco ku daabusho madaxyada hubka nukliyeerka ah oo ah kuwa ridada gaaban awoodiisuna ay kooban tahay kaasi oo suurtagal ay tahay in loo adeegsado furimaha dagaalka ee ka baxsan ruushka lukashenko ayaa waraysi uu siiyey tv-ga ay dowladda ruushku maamusho ee ruusiya one waxa uu ku sheegay in ay haystaan gantaalaha iyo bambooyinka ay heleen ama ay ka heleen ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay jimcihii in ruushku uu belarus u daabuli doono hubka nukliyeerka kadib markii lagu diyaariyey halkaasi goobo lagu kaydiyo warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale donald trump oo haatan da'diisu ay tahay toddobiyo toddobaatan jir ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee sanadka soo socda hase ahaatee haatan waxaa lagu soo ogay ilaa toddobiyo soddon dacwadood oo heer federaal ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba dacwadaha lagu soo ogay donald trump iyo saameynta ay ku yeelan karaan ololihiisa uu ka dhex wado xisbiga jamhuuriga haddaba sidee arrintani ay u saameysay tartanka donald trump iyo weliba guud ahaan in xisbiga jamhuurigu uu guul ka soo hooyo doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe su-aashaasi iyo qaar kale ayuu ismaaciil xuseen farjar waxa uu hordhigay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga in badan oo ka mida jamhuuriyiintu waxay u arkaan arrintan in ay tahay arrin siyaasadaysan oo aan aan ku salaysnayn xaqaa'iq dhab ah waxay kaloo u arkaan arrintan inay tahay mid si toosa loo beegsanayo madaxweynaha hore ee dalka maraykanka donald trump laakiin xaqiiqda dhabta ah marka aad waraysato jamhuuriyiin badan oo aan qaar ka mid a anigu aanu saaxiibanahay iyo kuwa sida idaacadahaba ka hadlaya waxaad arkaysaa in xilligan ay dareemayaan in in dembiyada lagu soo oogay donald trump ay keeni karaan in jamhuuriyintu ay lumiyaan aqalka cad doorashada loo loo gelayo sanadka soo socota taasina ay in badan oo kamid a aaminsan yihiin inay fiicnaan lahayd inuu ka hadho laakiin aysan si toosa ugu dhawaaqin ayagoo mar walba aaminsan in uu madaxweynihii hore ee dalkan donald trump taageerayaal badan ku leeyahay xisbiga dhexdiisa sidaan ognahay in ka badan boqolkiiba toddobaatan ayaa dadka qeybaha hore ee primariga loo yaqaano codeeya la aaminsan yahay inay inay inay u arkaan maxkamadayntani inay tahay mid siyaasadeys oo lagu laga leeyahay dana gaara falanqeeyayaasha qaar ayaa tilmaamaya in dadka qaba aragtiyaha qonyor socodka ahi inaanay marar badan ku dhiiran karin inay doodooda miiska keenaan sababtoo ah iyaga oo ka baqaya trump iyo taageerayaashiisa miyaan la odhan karin siyaasadda xisbiga jamhuurigu waxay gacanta ugu jirtaa trump iyo taageerayaashiisa horta xisbigu waa waa dhowr nooc xisbigan jamhuuriga ah waxaa jira kooxo xagga midig jira oo oo oo oo aada iyagu xag jir u ah iyo kooxa establishment loo yaqaano oo ah dadkii asal ahaan ahaan jiray jamhuuriyiinta marka waxa dhab ah oo aan shaki ku jirin kooxaha mayalka adag ee dhinaca midig inay haatan ku awood weyiin xisbiga dhexdiisa taa macnaheedu ma ahan inay doorashada guud ee dalka maraykanka awood badan ku leeyihiin laakiin awooddeedu waxay ku dhisan tahay oo keliya waa xisbiga dhexdiisa taasina waa midda welwalka badan ku haysa hadda in badan oo jamhuuriyiinta ka mid a waxaan dhowaan arkanay warbixino lasoo saaray boqolkiiba toddobaatan soddon iyo toddoba qaar ka mid a xataa kuwa mayalka adag inay aaminsan yihiin inuusan xilligan ku habboonayn madaxweynaha dalka maraykanka inuu u tartamo donald trump marka waxaa jira khilaaf weyn oo xisbiga ka dhex jira laakiin baqdin baa jirta jamhuuriyiintu aanay qaarkood ku dhiiran karin inay trump iyo taageerayaashiisa ka hor yimaadaan inta ay isreerreebka hore ee xisbiga dhexdiisu socdo faysal ma laga yaabaa kala qaybsanaantan aan haatan dibadda usoo bixini haddii ay sii jiitanto in ay dhaawac ku keento loolanka xisbiga jamhuuriga ugu jiro inuu ku guuleysto hoggaanka maraykanka oo kale run ahaantii laba arrimood baa dadka siyaasadda ay saadaaliya ay ay hadda aada iyo aada u hadal hayaan waa mid oo haddii uu trump uu iyo taageerayaashiisu ay ku guulaystaan isreerreebka koowaad taaso oo ay caddahay inay adkaanayso inay helaan madaxweynenimada dalka maraykanka laakiin hadda sida waxyaabaha soo baxaya qofka keliya ee la aaminsan yahay in uu u u barb loo bar la tartami karo aan aan aan idhaahda madaxweynahan haatan ka degay xilka trump waa gobernatoraha gobolka laga soo doorto florida isaga laf ahaantiisu waxaad moodaa inuusan ku dhiiranaynin inuu si toosa u weeraro madaxweynaha hore iyo taageerayaashiisa isagoo rajo kale haddii uu isrereebka kusoo baxo inuu taageerada trump iyo dadkiisa helo marka taasaa ay dhibaato weyn xisbiga ku haysa maahane xisbigu in badan oo oo ka mida way aaminsan yihiin sidii looga reebi lahaa in laga reebo donald trump laakiin ayadana waxaa xusid mudan qeybo xisbiga ka mid a oo ninkan caamka ah ee senatorka ah ee lincy gram uu ka mid yahay baaba isagu wuxuu aaminsan yahay madaxweynuhu inuu aha inuu xilligan yahay xilliga ugu awoodda weynaa madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump oo uu xilligan macnaha maadaama si si xun loo beegsanayo taageeradiisu ay kor usii kacayso waxaynanu aragnaa in maalmihii u dambeysay xataa ay uu helay lacago dheeraada oo ay ay kooxaha isaga aadka u taageersan ay ay ugu deeqeen si uu ugu ololaha ugu galo marka arrintan markaad isku soo duubto waa arrin aada u adag in la saadaaliyo waan gartay donald trump waxaa lagu soo oogay dacwado kala duwan oo heer federaala inkastoo uu sheegay inaanu wax dembiya lahayn haddana haddiiba dembi lagu helo welima sii ahaanaya musharax u orda jagada madaxtinimada hadda ilaa hadda ma jira sharci madaxweynaha ka reebaya in uu murashax noqdo waxaad kaloo ogaataa sida aan aan aan ku arkayno maxkamadayn madaxweyne hore oo dalka maraykanka ah muddo aada u dheer bay qaadataa maaha muddo yar in lagu soo koobi karo waxa inaga xiga doorashaduna waa muddo aada u kooban marka in uu si kale uga hadro maahane dadka badanaa xagga sharciga aqoon u leh waxay aaminsan yihiin inaan hadda jirin sharciyad adag oo lagaga reebi karo madaxtinimada haddaan sawir ka siino dadka ina dhegeysanaya oo kale jaranjaro noocee ah ayay maraan kala reebista musharaxiinta u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo kale xisbiga jamhuuriga sidiisaba isreereebka hore goboladu way kala duwan yihiin gobolada qaar waxay galaan in wax cocus la yidhaahdo oo shirar gaara oo degmo kasta oo gobolka ka mida ay gelayaan kadibna hal qof uu helayo kuraasta gobolkaas qaarna gobolada waxay leeyihin wax la yidhahdo primary oo in murashaxiintu ay ay iyagu ay si toosa dadku ay u doortaan inkastoo yar yihiin marka wareegyadan hore waxaa lagu ogaadaa dhowrka gobol ee u horeeya markay dhacdo doorashadu oo bilowmi doona sanadkan hadda inagu soo inagu soo socdo horraantiisa ayaa la ogaan karaa kuwa ugu taageerada badan sida kalena oo dalka maraykanka badanaa waxaa laga eegaa qofku dhaqaalaha uu gacanta ku hayo xilliga doorashada ololaha uu ku jiro waxaa laga eegaa shacbiyadda uu haysto dhinac walba hadda markaan ka eegno madaxweynihii hore dalkan donald trump isagaa ka horeeya murashaxiinta jamhuuriga oo kale laakiin taa macnaheedu maahan marka la gaadho sanadka labada kun iyo iyo labaatan iyo afarta bilowgiisa inuu weli sii horeyn doono wax badan baa isbedeli doona maanta iyo iyo sanadka dhammaadkiisa
kaasina waxa uu ahaa faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u warramayey ismaaciil xuseen farjar ugu yaraan muhaajiriin gaaraysa toddobaatan iyo siddeed qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen badda gariiga kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen iyadoo laga cabsi qabo in tirada dhimashaduna ay intaasi ka sii badato dhinaca kalena waxaa lagu soo warramayaa in dadka doontaasi saarnaa ay soomaali ku jirto haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee routers iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo koobaya ridwaan xaaji cabdiweli ugu yaraan toddobaatan iyo siddeed qof oo tahriibayaal ah ayaa geeriyooday geligkii hore ee arbacada maanta ah tiro intaa ka badanna waxaa laga cabsi qabaa in la la-yahay kadib markii doonidii ay saaraayeen oo buux dhaafta ay ku degtay badda gariiga waana mid ka mid ah maraakiibtii ugu dhimashada badnayd ee yurub sannadkan boqol iyo afar qof ayaa laga soo badbaadiyey markabka sida ay mas-uuliyiinta dalkaasi sheegeen laakiin weli ma cadda inta saarayd markabka waxaan ka cabsanaynaa in tirada dhimashada ay sare usii kacdo sidaasi waxaa yidhi mas-uul ka tirsan dowladda oo ka gaabsaday magaciisa sida ay qortay wakaaladda wararka ee routers dalka gariiga ayaa ka mid a marinada ay soo maraan qaxootiga iyo magagelya doonka ka imanaya bariga dhexe asia iyo afrika inta badan waxay usoo gudbaan jasiiradaha gariiga iyaga oo ka imanaya turkiga oo ah dal darisla gariiga waxaa iyana jira doomo kale oo sii kordhaya oo safarkooda uu yahay mid dheer oo halistiisa wata waxaana ay ka soo baxaan dalka turkiga iyagoo kusii jeeda talyaaniga siina mara gariiga idaacadda dowladda ee e r t ayaa sheegtay in markabka degay uu ka soo baxay magaalada libiya ee tobruk oo dhacda dhinaca koonfureed ee jasiiradda gariiga ee krete waxaana ay ku soo jeeday dalka talyaaniga cabdilcasiis xaaji oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaalida ee athens ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan in dad soomaali ah ay saaraayeen doonta waxaa igu maqaalo ah oo saakayna soo gaarbatay in ay dhacday dooni qallibantay bariga griig oo ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah u badan dad afrikaana ayna ku jiraan in yaroo soomaali ah inta ay tirada cadadka tahay soomaalida ma garanayno musiibadan ayaa ah tii ugu dhimashada badnayd ee griiga ee sannadkan sidoo kalena waa mid ka mid a shilalkii ugu weynaa ee ka dhacay yurub bishii febraayo lix iyo sagaashan qof ayaa dhintay markii doonidii ay saaraayeen oo alwaax ka samaysnayd ay ku burburtay dhagax ku yaala xeebta calabria ee talyaaniga xilli ay duufaan xoogani jirtay filibo grandi oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ugu baaqay dowladaha in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa wadooyin nabdoon oo loogu talagalay dadka ka soo cararaya saboolnimada iyo dagaalka waa wax laga murugoodo oo laga caroodo kadib musiibo kale oo dhimasho badan oo ka dhacda badda mediteraneanka ayuu ku soo qoray bartiisa twitter-ka qiyaastii laba iyo toddobaatan kun oo qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira ayaa sanadkan soo gaaray ilaa iyo hadda dalalka safka hore ee mediteranean-ka ee qaaradda yurub sida laga soo xigtay qaramada midoobay iyadoo inta badanna ay soo gaareen talyaaniga halka tiro gaaraysa lix kun iyo shan boqolna ay gaareen griiga ku dhowaad kun qof oo muhaajiriintaas iyo qaxootigaas ka mid ah ayaa la qiyaasayaa in sanadkan ay badda mediteraneanka ku dhinteen amaba la la-yahay sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan markana garowe xildhibaan dhaashane oo ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa sheegay inay xalay koox hubaysani ku weerartay gudaha magaalada garowe xilli uu ku sii jeeday gurigiisa wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe xildhibaan cabdiqani dhaashane oo ka mid ah baarlamaanka puntland ayaa mar uu isla xalay la hadlay saxaafadda waxa uu sheegay in rag hubaysan ay hor istaageen gaarigii uu watay islamarkaana ay jirdil u geysteen iyo rasaas lagu riday waxaan xildhibaanka ka muuqanayay wejigiisa dhaawacyo xilliga uu hadlayey waxaan ka imid martisoor kabacdina waxaa iga soo raacay laba baabuur oo baabuurna uu yahay baabuur weyn baabuurna uu yahay baabuur yar markii aan usoo leexday xaafadeeda gurigayga hortiisa marayay waxaa laygu horgooyey baabuurkaygii baabuur weyn oo daaqada u furan yahay waxaana ka soo degay shan nin oo maskaraatiya oo wejigu u xiran yihiin qoryano wata shantaa nin waxaa daba taagnaa gaari kale oo gaarigayga lagu dabageeyey oo afar nin oo kale ay saarnaayeen afartii ninna distance bay kala qaateen oo baabuurada ay dhinaca ka istaageen iyo gadaal dadka waddadana waa ay xireen waxaa laygu bilaabay xabad waxaa gaariga la damca in xoog layga soo saaro afar nin baa gaariga daaqadaha furtay gaariga daaqadayda la furay ninkii daaqadayda furay oo baan qoriga ku qabsaday ninkaa isagaa markii aan qoriga ku qabsadayna markaa dhaawacaabaa soo gaaray ninkii kaleo dhinac taagnaabaa qoriga dhabarkiisa wuxuu igala dhacay wejiga nimankaasi waxay lahaayeen ma adigaa dastuur furi kara oo isku dayi kara berri inaad dastuur furtid gaariga saar fuul in xoog laygu saaraa gaariga la damcay iyo mataqaanaa maadiga doorashooyinka iyo geyn kara mataqaanaa gobolada puntland iyo mudug bay soo hadal qaadayeen iyo buurtinle nimankaa marka adugu muddo shan iyo toban daqiiqabaa waxaan ugu socday dagaal xabad badan bay igu rideen iguma wax igu dhacay hadda male waxayna inta badan anna aan ku dagaalamaya dhagax waardiya ilama socon bastooladna maanan haysan nin muwaadin ah oo magaaladiisii dhex jooga baan ahaa oo magaaladu ku dhashay oo weliba ku koray aadna looga yaqaano maanan ahayn mataqaanaa dembiile dalka iyo dadka ka galay xildhibaanka ayaa ku eedeeyey dhacdadan dhinacyada ka soo horjeeda dowladda wuxuuna sheegay in xilliyadii ugu dambeysay ay soo gaarayeen hanjawaadyo
dhaawaca aniga halkaa iga soo gaaray wuxuu dawo u yahay dadka reer puntland dhammaantood aad u jeedaan dastuurka in la furo bay aad bay ugu luuqaynayeen oo lahaa madaa dastuur furi kara dastuurka dowladda puntland waa heshiis shacab wada galay mana aha dastuurku guri garow ku yaallo ijaaro qof furihiisa wiilalyar furihiisa haystaan waa heshiis bulsho wuxuuna u yaallaa furitaankiisa iyo xiritaankiisu dadka shacabka puntland matala ama golaha sharci dejinta ee dowladda puntland waxaa aniga isoo gaaray waxaan ka raaligelinayaa shacabka ku nool magaalada garowe gaar ahaan degmada garowe iyo gobolka nugaalba maaha wax loo aanayn karo dee ciise maxamuud iyo qabaa'ilka laleeyahay magaalada degan yihiin ah waa wax koox yaroo mataqaanaa ku siman inay invisible yihiin oo dhuumanayo guryaha derbiyadooda ku jiro dadka nooca mataqaanaa xasaanada loo xildhibaanada magaalada degan qaarna u hanjabaya qaarna sidaa dee u gelaya ilaa xalay telefoonaa igu soo dhacayay oo laii soo diray oo lahaa lix xildhibaano adigu ku jirtid baa la dilaya oo laafduubaya aniga dadka ilaahay baana dili kara ilaahay baana mataqaanaa nafta haya arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maanta uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka puntland oo la filayo in la hor keeno furista dastuurka si wax looga bedelo tirada xisbiyada puntland loona kordhiyo taasoo maalmihii ugu dambeysay ahayd arrimo lagu kala aragtiduwanaa xukuumadda iyo dhinacyada ka soo horjeeda nuux muuse birjeeb v o a garowe
mahadsanid nuux muuse birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada garowe dhegeystayaal waxaa naga xasuusinah inaan la xiriirnay laamaha ammaanka iyo dhinacyada kale ee xildhibaanku uu eedaha u jeediyey hase ahaatee aysan noo suuro gelin in aan helno marka ugu horeysa oo ay noo suurto gashana waan idinla wadaagi doonaa inta badan waa in ka badan shan askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku geeriyooday dagaal ku dhex maray degmada ceel berde ee gobolka bakool sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaadka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada ceelberde ee gobolka bakool ayaa yimid kadib markii uu ismaandhaaf soo kala dhex galay qaar ka mid a ciidamada militariga ee dowladda federaalk ee ku sugan degmada ceelberde goobjoogayaal ceelberde aan kala xiriira ayaa ii xaqiijiyey inta cashiiradda ay isweydaarsadeen ciidamada oo muddo kooban socotay ay ku geeriyoodeen lix ka mid a askarta dagaalantay guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelberde ee gobolka bakool cumar boorow oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay xaaladda ceelberde inay degan tahay xabaddana ay si iskeeda u istaagtay iyadoo aysan weli jirin cid kale dhex gashay ciidamada dagaalamay intuusan askarigii inuu soo daayo rabay gaarin ayaa maaragtay ninka ninka dilay maaragtay isaf dhaafeen oo hadal isdhaafsadeen marka saas ajmigeeda horta dhibka ku dhaco oo askariga kuwi lagu dilay waa gartay marka ciidamada dagaalama waa ciidamo nooce ciidanka dagaalamay ciidankii askariga la dilay ka tirsanaa oo maaragtay u joogay howlgalka wijigiisa labaad maaragtay gobolka guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bisool ka bilaaban lahaa u joogay degmada ceelburduu ahaa iyo ururkii ururada deganaayo maaragtay isagana shuguutada ka tirsanaa oo maaragtay ceelberde deganaad uu ahaa waa gartay marka khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay ceelberde intuu la egyahay khasaaraha maawaayo dhimashada way jirtaa maaragtay labada dhinacba ilaa hadii maaragtay dhimashada shan iyo meelahaasay maaragtay gaaraysaa dhaawacan ilaa toddobeyn labada dhinacba midda kale wiilka askariga marka la dilaayay maaragtay dilka dambiilaha guutada loola socday oo maadaama halkaa keliya istaafka la socday istaafka lagu horumaraa la yiri isaga ilaahbaa badbaadsiyo maaragtay lugidiisu ku baxsado lagu arag xaaladda degmada ceelberde xilligan waa sidee xaaladda hadda ilaa galabta way yaro degan tahay walow maaragtay la fali karo maaragtay saacad walba inay maaragtay wax iska bedelaan maaragtay taa waa hadda laakiin way yaro degan tahay waa fashilin la fashilinayo maaragtay wijiga labaad iyo hurigalka ka bilaaban lahaa la fashilinayo maadaama meesha keliya looga soo qalab qaaday ama inay ka bilaabato la sabay degmada ceelberde ay tahay dagaalka ceelberde ka dhacay ee u dhexeeya ciidamada dowladda ayaa ku soo beegmaya xilli laba maalin ka hor magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna dagaalkaasi saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada baraawe ku dhaqan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
dhegeystayaal intaasi haddii aan ku dhaafno qadarkaasi markana daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan idiin dulmaro qodob ka mida wararka caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa jimcaha booqasho ku tagaya shiinaha safarkaasi oo markii hore qorshaysnaa in uu ku tago bishii febraayo dibna loogu dhigay kadib markii buufin wax basaasa oo shiinuhu uu leeyahay uu soo galay hawada maraykanka laakiin waxaa yar rajada laga filan karo safarka blinkan inuu wax ka bedelo xiriirka xumaanaya ee labada dal blinkan ayaa ah xogayihii ugu horreeyey ee maraykanka ka socda ee booqda shiinaha tan iyo labadii kun iyo sideed iyo tobankii inta uu beijing joogo xogaya blinkan waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha sarsare ee jamhuuriyadda shacbiga ee shiinaha halkaasi uu kala hadli doono muhiimadda ay leedahay in ay sii furnaadaan khadadka isgaarsiinta ee labada dal si hab mas-uuliyeed ay ku jirto loogu yareeyo xiriirka maraykan waa loogu yareeyo xiriirka maraykanka looguna xoojiyo xiriirka maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka markana dhegeystayaal dhinaca haysa intaasi codkaasi cabdiqaadir xuseen buunis dhegeystayaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo